habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddana fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa jimce noofembar waa toddobiyo toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan v o a somaali com idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
waxyaabaha idaacaddeenna aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah rabshado ay dad ku dhinteen oo xalay ka dhacay saddex ka mid a magaalooyinka ugu waaweyn somalilan annagoo weli natiijadii soo saarin xisbi kastoo cabasho qaba cabashadiisa waannu dheg furaynaa albaabadeeduna way idiin furan yihiin inaad keentaan dadweynaha waxaanu sheegaynaa in laystejiyo uma baahnin wakhtigan inuu weli naga dhinto waxaynu u baahanna inaanu wada tashanno sidoo kale waxaannu idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka
doorashada aan kormeerray waxay ahayd mid si nabadgelyo ah u dhacday in kasta oo meelaha qaarkood ay jireen waxyaabo badan oo khaldan haddana may gaadhsiisnayn heer lagu tilmaami karo in ay hoos u dhigayso heerka doorashada looga baahnaa in ay u dhacdo
waxaa kaloo aad maqli doontaan shir caalami ah oo looga hadlayay koorta gaargixisada geeska afrika oo lagu soo gebagabeeyey dalka jabuuti sidoo kalena shir lagaga hadlayay arrimaha bulshada cadaaladda iyo shaqo abuurka oo ay madaxda yurub ku leeyihiin dalka swiden oo soomaali badanina ay halkaasi ku nooshahay qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii caalamka
madaxweynaha muddada dheer xukumayay dalka zimbabwe robert mugabe ayaa maanta markii ugu horreysay ka hor muuqday bulshada reer zimbabwe kadib markii usbuucani milatarigu ay xabsi guri geliyeen hogaamiyaha ayaa xidhnaa dhar midabkiisu isugu jiray buluug iyo hurdi kaasi oo ay xirtaan dadka qalin jebinaya waxaana uu ka qayb galay xaflad qalin jebin ahayd oo ka dhacday haraare caasimadda dalkaasi halkaasi oo dadweynuhu ay sacabtun ku soo dhoweeyeen reer zimbabwe ayaa rajaynayaa in xaaladda dalkooda ay caadi ku soo laabato ayna ka baxaan qalalasaa siyaasadeed iyadoo xubno mucaarad ah kuwa u dhaqdhaqaaqa bulshada iyo hogaamiyaasha diinadba qaarkood ay mugaabe ugu yeerayaan inuu xafiiska banneeyo madaxweyne mugabe oo sagaashan iyo saddex jir ah ayaa warar hore u soo baxay khamiistii waxay sheegeen inuu diiday in uu talada wareejiyo aqalka kongareska ee dalka maraykanka ayaa ansixiyey wax kabedel lagu sameeyey xeerka cashuuraha dalka ansixintan ayaa qiimo badan ugu fadhida madaxweyne donald trump iyo mudanayaasha kongareska ee kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga kuwaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba caqabada kala kulmayay xeerar kala duwan oo madaxweynaha iyo xisbigiisu ay u ololeynayeen balse mudanayaasha kongaresku ay hor istaageen wax kabeddelkan lagu sameeyey xeerka cashuurta ee maraykanka ayaa ah kii ugu horreeyey ee la hirgeliyo ku dhowaad muddo soddon sannadooda
madaxweynaha laga eriyey gobolka catalonia iyo afar xubnood oo ka tirsanaa golihiisa dowladda ayaa la filayay maanta oo jimcaha in la horkeeno maxkamad ku taala dalka belgium oo dhegeysanaysa dacwadahooda taasi oo ku xidhiirsan codsiga dalka sbain dalalka yurub uu ka codsaday xarigooda maxkamadda ayaa dhegeysan doonta xeer ilaaliyaasha iyo qareennada u doodaya madaxweynihii hore ee catalonia iyo xubnaha kale ee lala eedeeyey ka hor inta maxkamaddu aanay ka fikirin in dib loogu celiyo looguna dhiibo xubnahaasi dalka sbain bodemont iyo xubnaha kaleeto ayaa haddii dib loogu celiyo dalkaasi sbain waxa ay wajihi doonaan eedeymo la xiriira fallaaganimo iyo doorkoodii u dhaqaajinta gobolka catalonia inuu goosto dalka sbain ayaa waxa uu amray in lasoo xiro madaxweynihii hore ee catalonia iyo afarta ka tirsanaa golihiisa wasiirada kadib markii ay u baxsadeen brussel iyagoo oo sheegay in aanay helaynin cadaaladda sbain ah ayaa awoodda waxa ay ka xayuubisay badamont iyo golihiisii wasiirada oo ay ku eedaysay in ay u durbaantumayeen inay ka go'aan sbain hogaamiyihii kooxda maafiyada talyaaniga salvador taturina ayaa la sheegay inuu ku dhintay cusbitaal xabsi ku yaala magaalada barma iyadoo da'diisu ay tahay toddobiyo siddeetan jir in muddo ahna la tabaalaysnaa cudurka kansarka riina ayaa dhintay subaxnimadii hore ee jimcaha saacado kooban uun kadib markii wasiirka cadaaladda talyaaniga uu qoyskiisa u oggolaaday inay sariirta ku dul booqdaan maalintii khamiistii ee shalay oo ku beegnay dhalashadiisa ninkan oo loogu yeedhi jiray naanaysta ah madaxa madaxda ayaa ahaa mid ka mid a hormuudka maafiyada siishali waxaana sidaasi dadku ay aada uga cabsan jireen muddo dheer riina ayaa hogaaminayay maafiyada muddo saddex iyo labaatan sannadood oo uu ka hagayay kooxda isagoo isqarinaya waxaana la tuhunsan yahay inuu amray dilalka boqol iyo konton qof dilkii ugu caansanaa ee uu amro ayaa ahaa dilkii sanadkii kii lagula kacay laba xaakim oo ka soo horjeeday maafiyada oo dalkaasi lagu dilay
rabshado kala duwan ayaa xalayto waxa ay ka dhaceen magaalooyinka hargeysa burco iyo ceragaabo kuwaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawacba kadib markii ay isku dhaceen ciidamada ammaanka iyo dadweyne bannaanbaxayey rabshadaasi ayaa bilowday kadib markii galabnimadii shalay ay warbaahintu la hadleen mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga waddani oo eedayn u jeediyey guddiga doorashada ee somalilan guddiga doorashada ee somalilan ayaa ka hadlay eedeymahaasi sidoo kalena laamaha ammaanka ee somalilan ayaa iyuna ka hadlay rabshadahaasi dhacay haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa hargeysa noogu soo diray waryaheena ismaaciil xuseen farjar inta la og yahay laba qof ayaa dhintay tiro kalena dhaawacyo ayaa soo gaadhay kadib rabshado ka dhacay xaafado ku yaala magaalooyinka hargeysa iyo burco kadib markii ay deegaanadaas ka dhaceen isu soo bax bilowday xilli habeennimo ah ilaa haddana ma cadda sababta rasmiga ah ee rabshadahan dhalisay hase ahaatee waxay ku soo beegmeen kadib markii shalay galab ay warbaahinta la hadleen mas-uuliyiinta xisbiga waddani oo cabasho ka muujiyey guddida doorashooyinka iyo weliba in lagu codeeyey meelaha qaarkood waraaqo aan sax ahayn hase ahaatee guddoomiyaha guddida doorashada ee somalilan cabdiqaadir iimaan oo ay hareer taagan yihiin qaar ka mid ah xubnaha guddida doorashooyinka ee somalilan oo ka jawaabayay eedaha loo soo jeediyey ayaa sheegay waxaanu maxayday wargelinaynaa cid kasta oo ka cabanaysa xisbi kasta oo ka cabanaya annagoon weli natiijadii soo saarin xisbi kastaoo cabasho qaba cabashadiisa waanu dheg furaynaa sian horeba aanu cabashadiina idinka aqbali jirnay loo wada tashan jiray waxaanu diyaar u nahay cabasho kasta albaabadeeduna way idiin furan yihiin inaad keentaan la timaataan la timaadaan oo waagu inoo beriyo oo beri subax aynu isu nimaadno ciddii cabasho qabta dadweyneha waxaanu sheegaynaa in la istejiyo uma baahnin wakhtigan inuu weeli naga dhinto waxaynu u baahanay inaanu wada tashanno waxaynu u baahanay doorashadii quruxda badnayd ee inoo dhammaatay ee sida quruxda badan inoogu soo dhammaatay inaynu natiijadeedana wada sugno weli komishanka kama ysoo bixin ilaa laysu yimaado natiijooyinka degmooyinkii la keeno gobolada lagu soo xareeyo halkan lagu soo xareeyo markaasun baynu natiijada sheegaynaa wixii sharciga ee sharcigu waafaqsan ee maxayde cabasho ah diyaar baanu nahay inaanu xalino diyaar baanu idiin nahay cid kasta oo qabta guddoomiyaha oo ka jawaabayay inay dhacday in doorashada meelaha qaarkeed lagu codeeyey waraaqo aan sax ahayn ayaa sheegay
waxaanu kalo oo maqlaynaa ama laga soo daayay tviyada qaarkood in la leeyahay waraaqa maxayde kursubasho ama waraaqa saa'ida meel laga helay oo tviyada lasoo dhigay taas waxba kama jiraan waxa nooc kasta ha noqoto waxba kama jiraan lamana arki karayn labana maxayde daabacan karayn labana maxayde foorjargarayn karayn taa waxaanu ka qabnaa dacwo adag sharciga sharcigaananu ka qabnaa hadday annakana fuushanay in maxayde sharciga la mariyo haddii qofkii keenayna ka hadhi mayno sharcigaanu marinaynaa qofka soo dhigay yidhi waraaq codbixineed ayaan helay oo lasoo foorjargareeyey wuxuu ku gafay qaranka wuxuu u gafayna dadka waxaanu ku gafay caqliyadda komishonkana wuu ku gafay marka taa waxaanu ka qabnaa dacwo weyn waana kama hadhayna waanu la tiigsan doonaa maxayda sharciga laakiinse waxaanu dadweynaha u sheegaynaa oo aan mar kasta ku celinaynaa ha la istejiyo ha la istejiyo weli waxba nagamay soo bixin annaka murashaxa xisbiga wadani ee jegada madaxweynenimada cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo xalay warbaahinta la hadlay ayaa dadweynaha ugu baaqay in ay isdejiyaan maadaama aan u gudbinay komishanka cabasho qoraala iyo mid afaba waxaanu taageerayaashada ugu baaqaynaa inay isdejiyaan ammaankana aynu wada ilaalinno taliyayaasha laamaha ammaanka ee somalilan ayaa iyana xalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa waxayna dadweynaha ugu baaqeen in la ilaaliyo nabadda waana kan taliyaha ciidanka booliska ee somalilan sarreeye guuto cabdulaahi fadal iimaan magaalooyinka burco hargeysa iyo ceergaabo intaba rabshadaha ka dhacay maaha mid loo baahan yahay iyadoon natiijadiiba soo bixin ma aha in la fadqalalo iyo nabadgelyo darro iyo dhibaato shacabka la geliyo waxaan halkan soo jeedinaya war shacabka yaan la majara habaabinin oon nabadgelyo darro lagu abuurin ciddii nabadgelyo darradaa ku abuurta ama cid kastoo isku dayda inay nabadgelyo darradaa waxa weeye nabadgelyo darra markay timaado dhib baa imanaysa war shacabka dhibkaa laga daayo iyo howlaha la gelinaayo waxaan soo jeedinaya aan ku boorinaya shacabweynaha reer somalilan in ay ka warsugaan kumishinka doorashooyinka qaranka ciddii wax tabanaysaa guud ahaan xaaladda magaalooyinka ama meelihii ay rabshaduhu xalay ka dhaceen ayaa degan maanta ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan isla amuraha doorashooyinka somalilan ka qabsoomay maalintii isniintii inkastoo aanay weli guddiga doorashadu wax natiijo ah ka soo saarin doorashadaasi waxaa barnaamijkan magaalada hargeysa noogu soo diyaariyey barkhad maxamuud kaariye
waxaan kormeernay ololihii doorashada oo ahaa mid xiise leh islamarkaana ay dadweynuhu aada uga qayb galeen intii ololuhu socday waxaan diiwaan gelinay weedho xanaf leh oo ay isticmaalayeen musharaxiinta loo lameeyey sidoo kale waxaa jiray warar la xidhiidhay inay dhaceen handadaad iyo weeraro loo geystay qaar ka mida musharaxiinta sida weerarkii lagu qaaday guriga musharaxa xisbiga wadani waxaa kale oo diwaan gelinay inay jirtay wacyigelinta doorashada oo u muuqatay mid aada u yar
The election that we observed was by and large peaceful, and although there were sig- significant, in some cases, irregularities or flaws, they did not occur on a sufficient scale to, in our opinion, undermine the integrity of the process as a whole.
doorashada aan kormeerray waxay ahayd mid si nabadgelyo ah u dhacday inkasta oo meelaha qaarkood ay jireen waxyaabo badan oo khaldan haddana may gaadhsiisnayn heer lagu tilmaami karo in ay hoos u dhigayso heerka doorashada looga baahnaa in ay u dhacdo waxaan si gaar ah u eegnay warbaahinta oo aan u arko inay xilligan si isu dheeli tiran u tebinaysay barnaamijyada xisbiyada inkastoo ay jireen arrimo gaar ah oo mudan in la dul istaago waxaan kale oo jecelahay in aan tilmaamo weedhihii xanafta lahaa ee ka dhashay xilligii ololaha doorashada iyada oo xiisaddu ay mararka qaarkood gaadhaysay meel aad u sarraysa waxaase xusid mudan in ay jireen xoogag daaha dabadiisa iyo si muuqataba uga shaqeeyey in arrimahaasi loo xalliyo oo hore loo dhaafo tallaabooyinkaasina waxay ahaayeen kuwo si wanaagsan u midho dhalay There were very quick moves behind the scenes and in public to calm things down, and those moves were very effective.
So, although we are not an observer election, we were inkasta oo aanaanu ahayn kormeerayaal waxaanu booqannay meelo ka mid ah goobihii codaynta wixii aanu soo aragnay waxay ahayd wax dareen taabasho leh dad badan baa safaf dhaadheer ugu jiray si dulqaad leh iyagoo sugaya inay codkooda dhiibtaan jawigu waxa uu ahaa mid deggan waxaana cajab gelisay bulshada waxay u ahayd fasax qaran dadku way wada faraxsanaayeen waanay ka qaybgelayeen oo ka qaybgalka dadku aad buu u sarreeyey waxaanu gallay gudaha meelihii lagu codaynayey muraaqibiinta ama wakiiladu hadday yihiin kuwo xisbiyo iyo hadday yihiin kormeerayaal maxalli ah qof weliba waxa uu ahaa mid garanaya halka ay joogaan waxay tahay iyo waxa ay qabanayaanba waxaanu soo aragnay hanaanka toosan inkastoo safafku dheeraayeen hase ahaatee wax dhib ahi ma dhicin
wax weyn bay kaga duwantay hadda waa marka ugu horreysay waa markii ugu horreysay dunida yaa africa lao dhan dunida oo dhan laga qabtay waxaa la ydhaha biometric waliba biometric uu qaybsan yahay qaybta iriska la ydhaha waa markii ugu horreysay somaliland lagu tijaabiyey successful buu noqday waa lagu guuleystay taas waxay u keentay in somaliland noqoto meeshii ugu horreysay dee lagu tijaabiyay arrinta caynkaasa una noqotay example wanaagsan ama tusaale wanaagsan dunida kale caalamka in nidaamka caynkaas la adeegsan karo doorashooyinka la adeegsan karo marka taasi horumar weyn iyo magac weyn iyo sumcad weyn bay somaliland u keentay qaabkii loo fuliyeyna waxay noqotay qaab aad u wanaagsan ta labaad waxa weeye waa markii ugu horreysay ee somaliland dhaqaalaha ay dowladda somaliland ku bixiso doorashooyinku ay handa ay noqotay eighty two percent boqolkiiba iyo siddeetan berigii hore waxaa dhici jirtay donorska ama deeqbixiyaashu waxay bixin jireen qaranbixiyaashu waxay bixin jireen seventy five percent boqolkiiba shan iyo toddobaad somalilan dowladdu somalilan waxay bixin jirtay boqolkiiba shan labaad laakiinse daraasado badan la sameeyo qaar ka mid ah la soo saaray annagoon soo saarnay waxay tusayaan in maanta dowladdu ay bixisay doorashada boqolkiiba labiiyo sideetan qaaraanbixiyaashuna ay bixiyeen boqolkiiba sagaaliyo toban waxay ku tusaysaa runtii macnihii rabitaanka shacabka iyo rabitaanka dadka somalilan iyo rabitaanka dowladduba in kharashka doorashada ku baxaya ee dowlad yar oon la ictiraafsanayn oo bajedkeedii dhaqaalaheedu aad u kooban yahay haddana ay bixiso dhaqaalaha ku baxaya marka lacagta ku baxday doorashadan oo lagu qiyaasay ilaa lix iyo toban milyan boqolkiiba laba iyo sideetan wax bixisay dowladda somaliland taasina runtii kala duwanaansho kala weyn bay keentay kalena waxaa keentay waxa weeyaan doorasho wiilka weli processkii baa socda natiijadii laguma dhawaaqin ta kale laagsi waa qaabkii xisbiyadu ay sida fiican kambeenka u galeen iyo qaabka kambeenka u dhacay iyo qaabka doorashada u dhacday oo runtii wanaagsanaa dawaanay jirayaan doorasho kastana cabashadeed iyo saxaaxadkeed iyo isjiijiidkeed u jirayaan laakiinse soo far qaabkay u dhacday doorashada maalintii doorashadu ay qabsanto iyo kambeenkiiba aad bay wanaagsan
waxaanu dadweynaha shacabka somalilan usoo jeedinaynaa marka hore komishanka doorashooyinka qaranku inay usoo dhammaatay badankeeda goboladii tiradii lagu waday ee la tirinayay codadkii lagu dhiibtay isniintii soo aynu soo dhaafnay waa mid ilaahay loogu xamdi noqo waxaa halkan aad ku arkaysaan afar commissioner commishoner shanaadna wuu soo galay sidaasay hawshii inuugu soo maxayday dhowaatay
waxaan u hakinanaa inaana ku qanacsanayn sida wax socdaan gomashka doorashooyinka qaranka waxaan u gudbinay cabashooyin baan u gudbinay iflolis baan la horyimi cad in doorashadii kushubasha ay dhacday gobollo badan ay ka dhacday maroodijeex ay ka dhacday boor awdal ay ka dhacday saaxil ay ka dhacday waxaanu soo haynaa bugaagtii lagu codaynayey oo baan haynaa oo cad aan soo bandhignay sidaad sawirada ka arki doontaan haddii ilahay ka dhigo tirooyinkii oo aan iswaafaqaynin oo sanduuqii aan goobtii la keenayn markay mushkuladii la arko in dib checking la sameeyo baan commissionka doorashooyinka ka codsanay aan u gudbinay oo tiro si randomly loo eego tiro forty percent la eego goobaha qaarkood iyo maroodi jeex iyo goobo lamida marka cabashooyinkaas oo commissionkuna waxba ka qaban waayey iyo cadaymo fara badan oo aanu hayno inay musuq maasuq baahsani oo dhacay saa darteed dee inaanu joognaa waxay oo aanu anagu haddaanu nahay wakiiladii xisbiga commissionka inaanu sii joogno oon hadda kusii jirno iyadoo go-aanka kaba dambaysta uu yeelanayo musharaxa xisbiga iyo madaxda xisbiga ay yeelanayaan inaanu kusii jirno dee ma xalaaleyn karno waxaanu arkayno xaraana waxaan soo bandhignay buugaag baan soo bandhignay buugtaasi waa dabcan waa lagu codeeyey waxaanaad arkaysaa warqadan haddaad iminka adiga ay ku tusaan dhammaan waraaqaha goobta laga soo buuxinaya ee d onka isma isma daboolayaan boqolaal boqolaal goobood oo aanay isdabooleynin tirada warqadan ku qoran iyo tiradii meesha loo geeyey iyo wax saa darteed waxay noqonaysaa in la tiriyo in la tiriyo oo dib loo eegana way way diideen marka waxaa cad bugaagtan aanu hayne aanu soo qabqabanay waa bugaag lagu shubay waa tirooyinkana waa khalkhalka ku keenaysa
waxaanu kalo oo maqlaynaa ama laga soo daayay tviyada qaarkood in la leeyahay waraaqa maxayday ku subasho ama waraaqa saa'ida meel laga helay oo tviyada lasoo dhigay taas waxba kama jiraan waxa nooc kasta ha noqoto waxba kama jiraan lamana arki karayn labana maxayday daabacan karayn labana maxayday foorjargarayn karayn taa waxaanu ka qabnaa dacwaadag sharciga sharcigaananu ka qabnaa hadday annakana fuushanay ina maxayda sharciga la mariyo haddii qofkii keenayna ka hadhi mayno sharcigaanu marinaynaa qofka soo dhigay yidhi waraaq codbixineed ayaan helay oo lasoo foorjargareeyey wuxuu ku gafay qaranka wuxuu u gafayna dadka waxaanu ku gafay caqliyadda komishonkana wuu ku gafay marka taa waxaanu ka qabnaa dacwo weyn waana kama hadhaynay waanu la tiigsan doonaa maxayda sharciga laakiinse waxaanu dadweynaha u sheegaynaa oo aan mar kasta ku celinaynaa ha laystejiyo ha laystejiyo weli waxba nagamay soo bixin annaka wixii soo baxana waad helaysaan waxaanu maxayday wargelinaynaa cid kasta oo ka cabanaysa xisbi kastaoo ka cabanaya annagoon weli natiijadii soo saarin xisbi kastaoo cabasho qaba cabashadiisa waan u dheg furaynaa sidan horeba aanu cabashadiina idinka aqbali jirnay loo wada tashan jiray waxaanu diyaar u nahay cabasho kasta albaabadayaduna way idiin furan yihiin inaad keentaan la timaataa la timaadaan
We know that there have been announcements from different quarters about different results that have often contradicted each other, and perhaps that's inevitable in an environment where we wait between election day and the announcement of preliminary results. As I've said before, elections are difficult. There are competitions.
waxaan la soconnaa inay jiraan natiijooyin iska soo hor jeeda oo la faafinayo innaga oo ku jira xilli doorashadii ay dhacday isla markaana natiijadii la sugayo sidii aan horeba u sheegay doorashooyinku way adag yihiin qof baa guulaysanaya mid kalena wuu guuldarraysanayaa waana waxa doorashaduba ay u taagan tahay inta badan dadka guuldarraystaa aad uma faraxsana waa wax laga xumaado in aad tartan gasho oo haddana guuldarraysato waana xilligan oo kale marka dadka laga guulaystay ay dareemayaan niyad jab sidaas awgeed waxaan ugu baaqayaa shacabka somalilan in ay ku taagnaadaan hannaanka doorashada waxyaabaha aadka u wanaagsan ee somalilan leedahay ayaa ah in ay jiraan sharciyo qoran iyo weliba hannaan dhaqan oo lagu xalliyo dhibaatooyinka ka dhasha doorashada waa arrin aan ogahay in ay halkan si weyn uga shaqayso aniga oo sannado badan ka shaqaynayey waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada oo dhan in ay ixtiraamaan hannaanka doorashada ee u degsan guddida doorashada iyada oo haatan ay socdaan tirinta codadku waxaan ugu baaqayaa dhinacyada oo dhan in ay ka warsugaan tirinta codadka waxayna guddida doorashadu ay u baahan yihiin xilli ay hawshaas ku qabtaan
That's what they're doing now, and they need the space to be able to do so. So, international standards tend to be aspirational. They're standards that are set that we try and aim towards. And if you observe elections in the UK or the US, halbeegyada caalamiga ahi waa wax ku xidhan miqyaaska ay degsadaan dalalku haddii aad kor meerayso doorashooyinka maraykanka ama ingiriiska waad arki kartaa in ay waxyaabo yaryari jiri karaan marka loo eego halbeegga caalamiga ah laakiin xaqiiqadu waxay tahay in somalilan ay samaynayso wax aad u weyn marka la barbar dhigo waddamo badan oo caalamka ah ama kuwo ku yaalla gobolka sidaas awgeed waa in somalilan ay ku faanaan arrintaasi haddii aan isweydiinno somalilan ma gaadhay halbeeggii caalamiga ahaa jawaabtu waxay noqonay haa sababtoo ah halbeegyada caalamiga ahi waa kuwo ku xidhan miqyaas la qaato yes, Somaliland meets all the international standards. No, it does. International standards are aspirational. There's plenty there still to aspire to. My message to the two candidates, the two losing candidates, well, that was the message I was trying to give before. Um, farriintayda ku aadan labada murashax ee guuldarraystay waa farriintaydii aan hore hawada ugu mariyey farriinta aannu koox ahaan u dirayno waxay tahay murashaxa guuldarraystay ma aha oo keliya inuu ixtiraamo natiijada waayo waxaa jiri kara arrimo uu tabanayo hase ahaatee ta muhiimka ah ayaa ah in cabashooyinkaas loo maro hababka degsan iyo weliba jidadka sharciga ah ee loogu tala galay ma jiro nidaam caalamka shaqeeya haddii aan dadkiisu si needsami ah uga howlgelin inuu nidaamkaasi shaqeeyo ugu dambaynna waxaynu u baahanaynaa in aynu la nimaadno isu tanaasul taas oo laga yaabo in ay inagu soo noqnoqoto xilliyo kala duwan nolosheenna waana arrin si weyn uga dhex muuqata arrimaha siyaasadda waxa aan ugu baaqayo labada murashax ee aan guulaysan marka natiijada lagu dhawaaqo ayaa ah raaca hanaanka u degsan gudbiya cabashadiinna isla markaana aan eegno sida looga falceliyo
File complaints, but do them through the process, and let's see how those complaints are dealt with.
waxaa laga baran karaa doorashada ka dhacday somalilan in rabitaanka shacbigu uu hirgeli karo haddii la midoobo in haddii la isku tashado laga dhabayn karo hirgelinta dimuqraadiyadda sidoo kale african ay noqon karto mid hogaamisa tiknolojiyadda casriga ah sababtoo ah markii ugu horeysay dunida ayaa diiwaangelinta codbixiyayaasha loo adeegsaday aaladda aqoonsiga isha
uma baahnin waktigan inuu weeli naga dhinto waxaynu u baahanay inaan wada tashanno waxaynu u baahanay doorashadii quruxda badnayd ee inoo dhammaatay ee sida quruxda badan inoogu soo dhammaatay inaynu natiijadeedana wada sugno weli komishanka kama soo bixin ilaa laysu yimaado natiijooyinka degmooyinkii la keeno gobolada lagu soo xareeyo halkan lagu soo xareeyo markaasum baynu natiijada sheegaynaa wixii sharciga ee sharcigu waafaqsan ee maxaayade cabasho ah diyaar baanu nahay inaanu xalinno diyaar baanu idiin nahay cid kasta oo qabta waxaad ogtihiin doorashadan ina doorasho casriya ahayd waxaad ogtihiin ina doorasho maxaayade la adkeeyey ahayd sistamkeeda iyo habkeeda waxaanu markaa faraynaa ama u sheegaynaa saddexda xisbi qaranba inay ku kalsoonaadaan oo kalsoonidii ay hore noo siiyeen aynu ku wada shaqaynaynay ay kalsoonidii halkaa ka sii wadaan
barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ayaa intaasi noogu dhan oo uu inoo soo diyaariyey barkhad maxamuud kaariye oo ku sugan magaalada hargeysa haatana xaggii muusiga balaan jalaacno waxaan dhegeystayaasheena u soo qabanaynaa basra iyo codkii cawaal aadan
aynu kaga nimaadno codkaasi dahabiga ahee fanaanka cawaale aadan wararkii ayaynu ku noqonaynaaye soomaali badan oo ku nool dalalka yurub ayaa muddooyinkan dambeba ka cabanayay shaqola-aan iyo cadaalad darro haatan waxaa dalka sweden ka socda shirweyne ay isugu yimaadeen madaxda wadamada yurub shirkaasi oo lagaga hadlayay arimaha bulshada gaar ahaana shaqa abuurka iyo weliba horumarinta cadaaladda ibraahim xasan daanduray ayaa shirkan wax ka weydiiyey xasan maxamed xaaji oo ah wariyo degan dalka sweden ibraahim xasan daandure aad iyo aad ayaa umahadsan tahay shirka waxaa looga hadlayaa waxa la yidhaahdo shaqada iyo suuqa shaqada iyo waxbarashada ma la qabsan kartaa waxbarashada yurub taal hadda ma la qabsan kartaa technologiyada casriga ee ee hadda socota iyo cadaaladda sidii loo heli lahaa wuxuuna ka dhacayaa magaalo madaxda labaad ee dalka sweden iyo tabori ayuu ka dhacayaa waxaana martigelinaya dowladda sweden oo uu horkacayo ra-iisul wasaaraheeda stephen loven ayaa magaciise shirka magaciise martida loogu yahay haddaba soomaali badan ayaa yurub degan oo sida badan ka sheegata cadaalad darrada shaqo la-aanta iyo dhinaca waxbarashada markaas siday u danaynayaan shirkan in wax wanaagsan ay kasoo bixi karaan guud ahaan dadkao dhan oo yurub ama soomaaliha ama ajaanibta kale ee soo gashay waxa weeye shaqo la-aantii ayay dareemeen waxa dhibaato weyn ayay ku haysaa shaqo helidda iyaga oo dhinacii aqoonta inay la kordhiyo oo waxa lagu shaqeynayo waa waxyaabo technology ah marka iyo shaqadii oo yar marka dadka aada iyo aad ayay daneynayaan in qadiyadan hadda taagan su-aalahan taagan waxa waaye dadka waxaa la dhegaystay ra'yi ururin la sameeyey ayay ka dhalatay in yurub guud ahaanteedaba ay arrimaha bulshada ay ay ka cabanayaan ay tahay waxbarashada iyo cadaaladda iyo waxa la yihaahdo maxaa la yidhaahdaa waxbarashada iyo shaqada sidii loo heli lahaa waayo waxbarashadan laga soo baxay qofka ka soo baxay ma ma ma qaadan karaa oo ma ku haboon yahay technologiyada casriga haysata waxbarashada wax maa ka dhiman ayaa lagu sii odorisayaa oo hoos baa loogu sii daya iyo cadaaladda in la gaarsiiyo qofka inuu ku kalsoonaado xafiiska oo u waxa ka codsaday inuu ku kalsoonaado ama imtixaan ha noqoto ama shaqa ha noqoto inuu dadka ku kalsooni la gaarsiiyo dhinaca cadaaladda shuruucda dalka inuu xuquuqdiisu helo waajibaadkiisuna uu guto marka shir aad loo xiiseynayo waayo yaa marka lagu marti qaaday shirka oo kasoo qayb gelaya guud ahaan midooda yurub xubnaha midooda yurub dalalkaas dhammaantood waa kasoo qayb galayaan oo ay ugu tun weyn yihiin ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska theresa may ayaa kasoo qayb galayso oo soo dhaweynteedii ay horeba u dhacday dalka jarmalka angela merkel ayaa kasoo qayb galayso madaxweynaha dalka faransiiska ayaa kasoo qayb galayo dowladda sbain ra-iisul wasaaraheeda ayaa imaanayo iyo madaxda kale ee yurub oo dhan ayaa imaanaysa shir aad loo xiisanayo waaye ammaankan aad loo ilaaliyo waaye ilaa intuu soconaya shirku
shirka ilaa laba cishuu soconaya meeshana waxa weeye ammaankeeda aad baa loo loo ilaaliyey oo waxaa la keenay booliis aad u fara badan fardihii ku howlgalayaan oo qoladii ka hortegaysay ebananbaxyada inay ka dhacaan dhalinyaro fara badan oo yurub ka timid ayaa meesha joogta oo arrimahan danaynaysa oo rabo madaxda inay u muujiyaan inay arrimahan wax ay ka qabtaan ay meesha ku banaan baxana laga cabsanaya marka boolis fara badan la dagaalamo banaanbaxyada ayaa diyaar u ah marka waxa weeye xalay iyo shalay iyo aadaa loogu dadaalayay goobta shirka iyo gaaraheeda in ammaankooda aada loo ilaaliyo waana shir aad u xiiso badan oo journalistiyaal fara badan ayaana kusoo qulqulayay labadii cisho ee ugu dambeysay magaalada yatabori caasimada lamaad ee dalka sweden marka maadaama shirkan waxyaabaha aad ii sheegtay la filay in laga hadlo ay yihiin arrimo aada u waaweyn oo taabanaya nolosha guud ahaan dadka ku nool yurub gaar ahaana dadka soomaalida ah iyo dadka kale ee ajaanibta ah qalabka warbaahinta ee dalka sweden ma soo qaaday suuse uga hadlaya labadii habeen ee ugu dambeysay arrintaana laga hadlayey waxaana lasoo qaaday sida ay ay u saameysay cid walbaba iyo guri walbaba sida ay u saameysay loogu dareemay cadaaladda iyo waxbarashada iyo shaqada suuqa shaqada waxa weeye waa buuxaa shaqana waa jirtaa dadkan shaqo ma haystaan waa mushkilo oo bulsha ah bulshada ay ku dhacday waayo marka dadku ma jecla inay ceer ku noolaadaan marka waxay rabaan in ay shaqaystaan oo fasaaxidan ay ka qayb galaan ay ay magaciise nolol fiican ay ay ay raadsadaan marka waxa waaye arrin aada u xoog badan waaye oo doodeeda iyo maxaa la yidhahdaa dadku hatee mediaha oo madaxa banaan ee facebookyada iyo maxaa la yidhahdaa meelaha ay dadka ku kulmaan in aada ay ugu doodaan shaqo la-aanta iyo cadaaladda iyo waxa warka wax yar markay dhacaan ba waxa wax ka qora journalistiyaasha iyo wariyaasha isla markiibana dooda ayay gashaa baarlamaanada ayaa la geeyaa oo dadku xisbiyada ay ka tirsan yihiin ayaa dooda isla markiiba loo keenaa marka arrimahaniti waxa weeye xisbiyadoo dhan ayaa ku tartamaya inay wax ka qabashada arrimahaniti waxa waaye kuwo miiska saaran waayo oo inay doorashada lagu uga qayb galaan ay doonayaan kaasi wuxuu ahaa xasan maxamed xaaji oo ah wariye ku sugan dalka sweden oo khadka telefoonka ugu warramay ibraahim xasan daandure
dalka jabuuti waxaa lagu soo gebagabeeyey shir caalami ah oo looga hadlayey argixisada geeska africa shirkaasna waxaa soo qaban qaabisay hay-adda booliiska caalamiga ah interpol wariyahana ramadaan muuse ayaa warbixinta noogu soo diray jabuuti xidhiidhka caalamiga ee booliiska ee interpol ayaa maanta kusoo gebagabeeyey jibuuti shir socday hal toddobaad oo ku saabsan xoog isdhaafsiga iyo isgargaaridda xagga macluumaadka ee la dagaalanka dadka argagixisada shirkan waxaa ka qayb qaatay dalalka ka tirsan mandiqadan bariga afrika iyadoo si gaara looga hadlay arrimaha argagixisada ee saamaynta weyn ku leh soomaaliya taliyaha sare ciidamada booliiska jibuuti korneyl cabdilaahi cabdi faarax ayaa iga warramay marka hore waxa degdegee jiray kusoo biiray beryahan dambe jibuuti ee keenay in interpol ay kula bismillahi raxmaan iraxiim wax degdegii ma jiraan hawshan hawl iskastoo barnaamij kusoo jirtay oo isku horta hore qorshaysnayd waxay saamaysaa dagaaryahanada ajnabiga ee argagixisada ka wada gobolkeenna sidii aan iskala kaashan lahayn mataqaanta uga hortegi lahayn dabeetana aan ka doodno si ugu qorx badanta ugu hagaagsantahay ee laga hortegi karayana qorsheegaan isla meel dhigno hawsha socota waa sidaas waana hawl socon doonta haddoo laydhaha wax badan baad kusoo jirtay ciidamadan booliiska arrimaha nabadgelyada aqoon xooglaad u leedahay argagixisadii waa laga tashanayaa kolba waa la isgaashaamanayaa haddana weli hawlahoodii way socdaana way fulinayaan marka halkay waxsi ka yihin waxba si maaha waa wax dabiici oo iska caadi oo socda argagixiso marka lala dagaalamayo wax dagaalkeegu maalin laba ku dhamaada maaha argagixisaduna wax weligeedba duunida intay jirto in la eeg ba jirtaa erga argagixisaduna weliga waa ninba dhanka ka joogsadoon ninka xuquuqdiisa u dagaalamaya iyo maxaanku dhahay ka gardaro ku dagaalamaya labadaba argagixisa nin meel halku ka joogo iyuu ku tilmaamaa maanta haddaad weydiisa israa'iil waxay kulan xamaas waa waa argagixiso annaguna waxaan u haysanaa inay yihiin dad xuquuqdii doondoonaya kani annagaan haystay waa ku dhawaan waa ku bilaabmay muddo aan sii dheerayn wakhtigan dunida wax ka socdana ay keentay inuu inuu abuurmo iyo burburkii dowladda soomaaliyada burburtay wuuna iska dhammaan doonaa wakhtigeyga un weyaan hawsha disa u socoto waxaan ku raja qabnaa inay iska dhamaanayata francois perno oo ah sarkaal ka tirsan interpol ahna maamulaha howlaha shirkan ayaa iga warramay ujeeddada kulankan dhibaatadu ma aha mid khusaysa dal keliya balse waa mid degmo mid heer qaaradeed iyo mid caalamiya sidaasi awgeed interpol oo ka faa'iidaysanaysa xafiisyada kala duwane ay ku leedahay degmadan oo dabcan midu ku yaallo halkan jabuuti ayaa fudaydinaysa hawshan xoogisdhaafsiga lagula dagaalamayo argagixisada taas oo kaalin wax ku oola ka qaadanaysa dagaalkaasi sidiisaba xoogisdhaafsigu waa arrin kolba ka sii wanaagsanaanaysa halkii ay taagnayd markii hore iyadoo shirkan aannu hadda soo gebagabaynay uu yahay kuwa sida xoogga leh kor ugu qaadaya xogta ay kala haystaan ciidamadan booliiska ee bariga afrika laakiin waxaan kuu sheegayaa in dhibaatooyinka xoogisdhaafsigu aannu ahayn mid ku kooban degmadan hase yeeshee ay dhibaatada xidhiidhku tahay mid ka jirta dacallada dunida oo dhan waayo haddii aan tusaale ku siiyo bilmatel waxaad heshay maanta fariin ma rabtid inaad kolkiiba cid kale la wadaagtid ee horta waxaad isku dayi inaad adigu ka shaqaysid keliga taasina waa ta keentay inta badan in wakhti badan uu kaa lumo sidaasi darteed waa dhibaato guud ee ma aha wax ku xidhan amba goonni u ah degmadan francois berno oo ah mas-uulka ka socda interpol ee howlaha shirkan guddoominaya ayaan wax ka weydiiyey arrimaha argagixisadee ka socda soomaaliya ee layska xog dhaafsaday intii uu socday shirku isagoo aad u gaabsanayana wuxuu igu jawaabay waa mowduuc aad xasaasi u ah xalowhelidda arrimaha argagixisadee soomaaliya ma aha qaar ku xidhan keliya sugidda ammaanka iyo qaraaro boolisku ay gaadhaan oo nabadgelyada lagu xaqiijinayo balse arrintu aad ayay uga ballaadhan tahay waxaa la rabaa wacyigelin xagga bulshada tala bixin go'aanno wada jira oo civil society-ga amba bulshada rayidkae soomaaliya ay isla meel dhigto soomaaliya waxaa loo baahan yahay in la wada helo dhammaan qaybahaasi aan tilmaamay si looga guulaysto masiibadaasi odhan maayo argagixiso waayo way dhaaftay soomaaliya markay tahay ee waa masiibo aadminimo waayo marka la eego weeraradii dhowaa ee ugu dambeeyey waa masiibo aadminimo waxaananu murugada la qaybsanaynaa qoysaskii dadku ay kaga baxeen amba ay kaga geeriyoodeen Lorsqu'on voit les derniers attentats, c'est véritablement des catastrophes humaines dont nous compatissons vraiment, vraiment pour les victimes.
dhinac kale dhamme cabdifataax aadan cabdi oo ka tirsan ciidamada booliiska muqdisho ahna mas-uulka soomaaliya uga qayb qaadanaya shirkan ayaa marka hore sidan ii sheegay wallaahi niyow ee, waddamada halkan isugu yimid nin walba caqabadda sida gaarka u haysato ayay u yimaadeen inay halkaa ku soo bandhigaan annagana taana noogu weyn waxaa weeye ee, argagixisada faraha kulul ku haysa dalka soomaaliya iyo sidii markaasi loola tacaamuli lahaa ama looga adkaan lahaa muqdisho kale ayaad joogtaa aroortii markaad soo kacdo booliiskana waa laogaya hawsha culus ee xagga ammaanka ay hayaan niyad cankiyaad ku shaqo tagtaa wallaahi marka oo adi a aaminsantaha dalkaaga inaa u shaqaysanaysid ee, ummaddaada waxaa weeye markaasi muraal kuuma yaro annaga muraal mali'in labaatiyo afar sac waxaan u taagannaha in ummaddayada annaga aan u shaqayno dhibaatada markaasi aan la qaybsanno iyo si allaale sidii markaasi ee, cadowga ka jiro oo ay geeska afrika sidii markaasi aan uga awood roonaan lahayn una xasilin lahayn dalkanaga ugu soo celin lahayn nabaddii iyo xasiloonidii intaas ayaynu u taagannaha labaatiyo afar sac kamana seexanno xagga dadweynaha iyagii baad u shaqaynaysaan oo aad ah, nabadgelyadoodii iyo ammaankoogii ka shaqaynaysaan gacan intee leeg baad ka heshaan wallaahi alxamdulilaah ee, haddii loo fiirsho labada kun iyo shantii labada kun iyo lixdii maanta maanta een, shacabka waxaan ka haysanaa gacan buuxda iyo wada shaqayn si wanaagsan heerkii loogu talagalay rabadaan muuse v o a jibuuti
waagaag halkaasiad naga dhegaysanaysaan waa laanta af soomaaliga ee v o a jimco wanaagsan fiidnimo wanaagsan baanu idin leenahay haatana kusoo dhowaada heestii ladan iyo codka xuseen miiraale
qalbiga lahashada ka daa timaha layla iga celi leglego anoo ku jecel waxaa ku luqaynaya xuseen mayraale idaa ayaana ugu dambaysay idaacaddeenni wadajirkeeda kuu soo jeedanayaan zahre ciidli nuur iyo anagoo ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doonno haweyso wanaagsan
Yeah.